subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subaxa khamiis ah bisha maaj waa toddobiyo toban sanadka laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somalycom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saak iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saake waxaa ka mid ah isimada dhaqanka ee mid ka mid ah beelaha degamudug oo deegaan doorashadoodu tahay garoowe oo go'aan ka soo saaray kuraasta beeshaasi ee hoob iyo hoob waxaa kaloo maqli doontaan tababar lagu horumarinayo beeraleyda koonfur galbeed oo ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay
waxaa la rabaa beri iyadoona qofna ku caawinin adiga inaad gaartid isku filnaansho noloshaadii iyo beertacbashadaadii ay naqato mid joogto ah
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliga iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo cabdiqaadir ah war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu yiri in iyadoo la raacayo guuldarrada in la dabaqo mar kale wakhtiga kama dambaysta ah ee la qabtay ee ahaa in shan iyo tobanka bisha maarj lagu dhammaystiro hanaanka doorashada baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maraykanka waxa uu ballaarinayaa tirada shakhsiyaadka soomaalida ee laga xayirayo fiisaha ama dalku galka war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri waxaan u qaadaynaa tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda aan sharciyeynay siddeeddii bishii febraayo qaybteeda laba hal labo faqradda e b c ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta fiisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hanaanka dimuqraadiyadda soomaaliya war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay haddana waxaa jira in ka badan soddon kursi baarlamaan oo aan weli la buuxinin waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hanaanka doorashada ah wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hanaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad cadaadis iyo xarig iyo xasarad ayaa sidoo kale lagu yiri waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in maraykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasadda iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka islamarkaana loo taageero kusoo gabagabaynta degdega ah ee hanaanka doorashada soomaaliya jid lagu kalsoon yahay islamarkaana daahfuran ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay in maraykanka uu si adag u taageersan yahay dadka soomaalida islamarkaana ay weli ka go-an tahay inuu ka shaqeeyo horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqa wadaagga carada wadamada caalamka ay ka muujinayaan duulaanka ruushka ee ukrein ayaa kordhay khamiista maanta ah iyadoo maraykanka iyo ukrein ay sheegeen in ciidamada ruushka ay dileen dad rayid ah oo safaf dhaadheer ugu jiray rooti loo qeybinayay iyo kuwo gabaad ka dhiganayay dhismaha tiyaatar ku yaala magaalada maribol madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa hogaamiyaha ruushka valadimir putin ku tilmaamay dembilo dagaal isagoo sheegay inaan la cafin karin hadalkii putin uu ugu adkaystay inuu sii wadayo qorshihiisa dagaalka ukrein iyadoo ay sii socdaan wadahadalada nabadda wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrein ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dadka ay dad badan ay ku aasan yihiin burburka dhismaha tiyaatarka ciidamada ruushka ay duqeeyeen kuwaasoo ka mid ahaa boqolaal rayid ah oo guryahooda uga barakacay duqeymihii ruushka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaas halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal isimada dhaqanka ee mid ka mida beelaha degamudug ee deegaan doorashadoodu ay tahay garowe ayaa go-aan ka soo saaray kuraasta beeshaasi ee hob qolsagaashaniyoideed iyo hob boqol sagaashan iyo sagaal oo xili doorashadooda la shaaciyey laguna waday in sideediyo tobanka bishan oo ku beegan jimcaha berita ah ay ka dhacdo garowe go-aanka isimada warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse barjaab go-aanka ay soo saareen isimada dhaqanka oo ay ka soo saareen garowe oo ay ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeeyey ayay kaga degeen qalalaase waxayna ku sheegeen qoraalkooda in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ku xadgudbay faragelinna uu ku sameeyey beesha waxayna ku beeniyeen ergo ay sheegeen in laga qortay suuqa si ay u sameeyaan codeyn kuwaasoo aysan ahayn bay yidhaahdeen kuwii saxda ahaa ay isku raaceen go-aanka isimada ayaa waxaa ka mid ahaa inay kaga digeen qalalaase ka dhasha bay yidhaahdeen boob lagu sameeyo kuraastaas kaasoo waxyeeleeya amniga puntland waxayna mas-uuliyaddeeda sheegeen inuu qaadanayo madaxweynaha puntland hadalka isimada ayaa soo baxay xalay xilli la sugayay islamarkaana ay dhanka kale socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo cabsi laga qabay in muranka kuraastaasi uu ka dhasho gacanka hadal iyadoo dhowaan la shaaciyey kuraastaasi in doorashadiisu ay dhacayso jimcaha iyagoo qayb ka ahaa ilaa lix kursi oo ka harsan doorashada xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay magaalada garowe isla xalay go-aanka isimada ka soo baxay ayaa baraha bulshada ka dhaliya hadalhayn xoogan islamarkaana muujiyey in xaaladda kuraastaasi aysan ahayn sida kuraas hore oo isimadii lahaa iyagoo ka daba hadlayay doorashadiisu ay dhacday nuux muuse birjeeb v o a garowe
xeerlaaliyaha guud ee jubbaland ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira kiisaskii ay qabteen waayadii dambe waxaana uu sheegay inay gacanta ku dhigeen kiisas la xiriira musuq maasuq kuwaas oo dadkii lagu helay ay xukunno kala duwan maxkamad ku riday xeerlaalinta ayaa sidoo kale ka hadashay dacwadaha arrimaha dhulalka oo isku qabsigooda uu sii kordhay wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan noo soo diray war-saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska xeraalyaha guud ee jubbaland ayaa looga hadlay arrimo dhowr oo la xiriira kiisaskii ugu badnaa ee sanadkan ay qabatay xafiiska xeraalinta guud xeraalyaha guud ee jubbaland maxamed sheekh cismaan ayaa ugu horrayntii faahfaahin ka bixiyey kiisaskii soo gaaray xafiiska xeraalyaha guud ee jubbaland kuwaasoo u badnaa faldambiyeedyo isugu jira dil dhac kufsi iyo sidoo kale musuq maasuq kuwaasoo uu sheegay in qaarkood maxkamadaha loo gudbiyey oo go'aano laga gaaray
xafiiska xeeraryaha guud ee jubbaland soo gaaray saddex boqol sagaashan iyo saddex taar taar waxaa la yidhaha ogeysiimo inay faldamiyad dhaceen marka ogeysiimihaas waxay isugu jireen faldamiyadyada noocyadooda kala dugduwan ama ha noqdo tuugo ama ha noqdo kufsi ama ha noqdo maandooriye noocyadaas bay isugu jireen waxaa kaloo soo gaaray xafiiska boqol toddobaatan iyo shan cabasho kiisaskaas waxay noqon karaan kuwo waxay isugu jiraan kuwo laga heshiiyo oo marka maxkamad inta la gaar ka hor dhammaado kuwa cadeemahooda ay lasoo dhamaystiri waayo ayay noqdaan qaarkood qaarna maxkamad bay gudbaan kii kuwii habraaci sharcigu tilmaamayay soo dhamaystiran waxaa loo gudbiyaa maxkamadaha awoodda u leh marka sanadkii tegay ee labada kun iyo labaatan iyo kowda maxkamadaha awoodda u leh waxaa la gaarsiiyey laba boqol toban iyo todob kiis ayaa la gaarsiiyey oo ayagana isugu jiray noocyo fara badan maadooriyaha kufsiga maxaa la yidhaahdaa tuuganimo faldamiyadiis noocyadiisa kala dugdugan ee dhaawacyo ama jaraaxooyin dad isgaarsiiyey ayay ahaayeen marka kiisaska intaas baa ayaa noqotay kiisaska maxkamadaha u gudba ee maxkamadahu ay ka garnaqeen go-aan laga gaaray xeerlaalyaha guud ee jubbaland ayaa sidoo kale ka hadlay cabashada bulshada ee ku aadan arrimaha iskuqaqabsiga dhulalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u sii kordhayey waxaana uu sheegay in ay jiraan arrimahaasi balse ay xeraalintu dhowr jeero hore kiisaska arrimaha dhulalkaay u gudbisay maxkamadaha si go'aano looga gaaro kiisaska u badan ee soomaaliya ka dhaca ama gaar ahaan jubbaland ka dhaca arrimaha dhulka isqaqabsigoodana waa badan yahay welina aadano waxaa rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego dhulka laisu qabsanaayo ee ay doodiisa fara badan taagta waa dhulka musiibada waa dhulka aan weli dowladdu bixinin dukumenti sharci loo siinin dadka soomaaliyeed waxaan sheegayaa dhulku hab baa lagu milkiyaa ee ciddii meel iskaga habsato waxaan u sheegaynaa inay sharci darra tahay sidaa darteed dhulalkaas kiisaska dhulka maxkamadaha gala waa kiisaska madaniga annaga doorka aan ku leenahay waxaa waaye marka ay ku jirto danta cadaaladda inaan qayb ka noqono laakiin waxaa rabaa kiisasku dhulku waa run haddii ay yihiin kuwaa maaa dukumenti sharci loo haysto ee loo samaystay isqabsiyoodan waa yaryahay sida uu fududna waa loo kala saari karaa laakiin de inay qofka meel iska qabsado de waa si fooda foodan lama ogola saa darteed waxaan rabnaa dadka inaan u sheegno soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer jubbaland dhulku markay u baahan yihin dowladaha hoose ha u tagaano si sharci waafaqsiyana ha loo bixiyo sidaana u raacano hadday intaa wax ka timaadane xafiisyada cadaaladeed garsoorka annagaa joogna ha noo yimaadaan xeerlaalyaha guud ee jubbaland maxamed sheekh cismaan ayaa ugu dambayntii sheegay in xeerlaalinta ay gacanta ku dhigtay ilaa saddex kiis oo musuq maasuq ahi kuwaas oo maxkamadda loo gudbiyey kadibna xukunno lagu riday waxaana uu sheegay in saddex sano lagu xukumay qaar ka mid ahi dadkii lagu eedeeyey musuq maasuqa kiisaskaas waa maxkamadda awoodda ulehan baa la horgeeyey dhegaysi baa la sameeyey labada dhinac baa laga kasoo qaybgala kahor maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa looyaradoodii iyo xabska xeerlaalintu xabsi baa lagu xukumay qaarkood wali xawiiliyo xabsida uma dhamaanin saddex kiis baan wax kuu sheegay sanadkii hore dhacday marka waxaa kaleetoo rabaa inaan ugu faa'idaysto shaqaalaha ee dowladda qaar ahaan xafiisyada maxaa la yidhahdaa wasaaradda shaqaalaha ka hooseeyo inaanan aqbali karin samey karin ku dhaqaaqi karin waxaa sharci maalmarsan cidna laga yeelaya male wasiirka ayay amray guddoomiyaha ayay amray cidda isarreysa ayay amartay sharcigu ma aqbalaayo wax sharci daraa in ku dhaqaaq lagu yidhaha ad ku dhaqaaqdo mas-uuliyad qayb baad ka noqonaysaa marka arrintaas waa arrin muhiim ah dadweynuhuna ay inay naga qayb qaataan muhiim ah xafiisyada arrintaas si gaar u qaabishana shir baan kala yeelana saddexdii biloodba mar waxaana kula dardaarmaya arrintaas ina meel adag inay ka istaagan annaguna xafiis ahaan meel adag baan ka istaaganahay cidna kama aqbaleeno inuu xoolaha dadweynaha iskaga tunto hantida dadweynaha iskaga tunto shaqooyinka dadweynaha uu ku tagra xeraalinta ayaa ka mid ah waaxda cadaaladda ee maamulka jubbaland waxaana ay qabataa howlo badan gaar ahaanna sidii ay bulshada cadaalad u heli lahaayeen waxaana subax kasta xafiiskan u soo doonta cadaalad dad badan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markana baydhaba tababar lagu horumarinayo beeralayda koonfur galbeed ayaa ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay tababarkan ayaa ah mid dadka beeralayda lagu barayo siday u soo saari lahaayeen dalag faa'iido u leh noloshooda iyo tan dadka kale warbixinta waxaa noo soo diray waryaha v o eda ee baydhaba mukhtaar maxamed catoosh
saddex boqol oo ka mid a beeralayda koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo lagu qabtay tababar lagu horumarinayo waxsoo saarka beeraha tababarkan oo socon doona muddo toddobaad ah ayaa waxaa lagu baran doonaa habka beerashada wanaagsan iyo sida beeraha looga soo saari karo dalagyo kala duwan oo tayo leh si looga maarmo raashinka dalka dibaddiisa laga soo dhoofiyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiil hay-adaha samafalka ka socday ayaa ka qayb galay furitaanka tababarka kuwaasi oo sheegay wax soo saarka beeraha inay muhiimad gaara u leeyihiin shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool agaasimaha badqabka dhirta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdisalaan axmed maxamed ayaa sheegay tababarkan inay ka faa'iidaysan doonaan beeralayda si wax soo saarku uu noqdo mid horumar sameeya run ahaantii brograamkan waa tababar aada muhiim ah oo ah habka beerashada casriga ah habka beerashada casriga ah waa hab oo aan kula jaan qaadi karno beeralayda caalamka annagana caafimaadkeena uron iyo wax soo saarkeennaba sababta ujeedka beeraha loo beerto keliya maahan in wax la cuno la helo waa in dhaqaalo laga helo oo ilmihii wax lagu baro ujeedooyin badan leh marka habkan beerashada casriga ah wax weyn uu ka tari doonaa insha allah oo haddii sidana loo baraa uga faa'iidaysano wasaaraddan mar walba waxaa ka go-an horumarinta beeralayda waan mas-uuliyaddeeda koowaad waxaa baritaan kolley waxaa la rabaa inaad gaarsiisaan dadka kale kasoo tagteen keliya maaha inay idinku idinku ekaadaan dr khaalid cumar oo isaguna ah madaxa shirkadda abuurka siisad ayaa sheegay beeralayda inay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha dalka sidaasi darteeda beeralayda looga baahan yahay in tababarkan ay ka faa'iidaystaan lana horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha waxaa la rabaa beri iyadoona qofna ku caawinin adiga inaad gaartid isku filnaansho isku filnaanshahaasi maxaa waa marka waa mid adiga kugu kooban noloshaadii iyo beertacbashadaadii ay naqato mid joogto ah markaas kadib tallaabada xigta maxay naqonayaan adiga iyo familkaaga iyo inta hareerahaada kula wadaaga ehel ahaan iyo iyo ummadda kale soomaaliyeed oo meesha kula degan dad iyo dunyaba inay kaa wada faa'iidaan marka waxaa dhici karto hal qofoo tallaabadu qaado inuu toban qofoodoo faa'iide ee u noqon karto marka waxaan rajaynaa hadduu ilaaha idmo casharkeena wuxuu quseeyaa marka hadda aan la bixinayno beerashada tacbashada wanaagsan sistamka casriga maadaama aqoon aad u leedihiin muddo badan beera aad kasoo shaqaynayseen laakiin waxaan rabnaa nidaamkan casriga sidee abaarahan tirada badan leh oo usoo noqnoqonayo loogu adkaystaa islamar ahaantana loona horumariyaa beeraha beeraha ayaa ah laba qaybood oo kale ah qayb ku tiirsan waraabka iyo qayb kale oo ku tiirsan xareedda ama roobka xillisanadeedyada guga iyo deerta waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey gaabis ahaa wax soo saarka beeraha kala duwan ee ku yaala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya abaare iyo biyiyari saameeyey nolosha dad badan oo barakacyaal noqday ayaa laga dareemayaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxayna arrintani kusoo beegmaysaa xilli sicir barar dhanka maciishada uu ka jiro suuqyada magaalada baydhabo iyo deegaano fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dowladda kanada ayaa lagu wadaa inay joojiso baarista caddaynaysa inuusan qofka qabin xanuunka covid sagaal iyo toban ee hadda laga rabo marka dadka ay ka yimaadaan safarada dibadda ay galaan xitaa haddii ay si buuxda u tallaalan yihiin tallaabadan ayaa waxaa soo dhoweeyay dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa ka shaqeeya dalxiiska iyo hoteelada wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan noo soo diray kanada waxay si tartiib tartiib ah bilooyinkan dambe meesha uga saaraysay dhammaan xayiraadaha covid gobolada qaar waxaa la joojiyey in la xadido tirada dadka markiiba meel isugu imaan karo kala fogaanshaha iyo xitaa afxirka ama xirashada maaskaha laakiin weli dadka reer kanada waxay ka cabanayaan dhanka safarka oo ku xiran shuruudo ay ka mid tahay marka hore in qofka soo galaya dalka uu la yimaado warqad baaritaan oo caddaynaysa inuusan qabin xanuunka covid iyo in dadka qaar loo xulan karo in baaris labaad lagu marsiiyo isla garoonka diyaaradaha ee kanada dad badan ayaa ku doodaya haddii ay qaateen saddex tallaal ama ugu yaraan laba misena ay la yimaadeen caddeyn soo baxday wax ka yar laba maalin oo ku saabsan inaysan qabin covid sababta haddana looga rabi karo baaritaan la xiriira xanuunka oo looga qaado isla garoonka diyaaradaha laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku celceliya in dhammaan tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa lagu xakamaynayo covid warar laga helayo dowladda ayaa hadda sheegaya in laga bilaabo kowda bisha abriil ee sanadkan qof walba oo ka tallaalan covid iyadoo aanan loo eegin dalka uu ka imaanayo uu soo geli karo kanada iyadoo islamarkaana aanan laga rabin wax caddaynaya in qofka uu iska soo baaray covid oo uusan qabin toddobaadka dambe ayaa lagu wadaa in dowladdu ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo arrinkan dadka ka shaqeeya waaxda dalxiiska iyo hoteelada ayaa arrinkan u arkaa mid dib u soo celinaya dhaqaalahooda oo hoos u dhac weyn ku yimid ku dhowaad labada sano ee uu dunida ka jiro covid sida uu igu waramay cabdiqaadir maxamuud maalin oo loo yaqaano ilka case oo maamula shirkad ka shaqaysa dalxiiska gaar ahaan hoteelada oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada ottawa walaal xuseen waa arrin aada u dhiirigelinaysa rajada laga qabo in dalxiiska waddankan kanada oo kor u kaco sanadkan hadda waxaa bilowday isdhex socodka iyo safarka safarada dadka waddankan degan waxaa kaloo jira xayisiyo badan oo wasaaradda dalxiiska ee gobolada waddankan ay bilaabeen oo ah dadka markii laba habeen hoteelada degaan in habeen lacagtiisa loo dhaafo faa'iidada ugu weyn ee waxay tahay dhinaca dhaqaalaha safarada oo u sahlanaan doona dalxiisayaasha ka imaanaya dunida dacaladeeda khaasatan waddanka maraykanka oo deriska nala ah oo ah wadanka dalxiisayaasha ugu badan ay imaadaan waddankan kanada kadibna bulshada shaqo abuur ay ka heli doonaan axmed cabdi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee degan magaaladan toronto wuxuu rumaysan yahay in arrinkan uu fududaynayo in dad badan ay ku dhiiradaan inay safraan waa mahadsantaha xuseen oo aniga axmed ahaan haddaan ra'yigeyga ka qayb qaato wallaahi waa shay aada u fiican waaye waayo dadka marmarka qaar markii maaragtay safarka uu hoosta kasoo gala yacni yay raadin jireen ama broofkaas ama maaragtay ay soo soo caddeyn jireen waxaa laga yaabaa maaragtay inay dadka qaar marat dib ay u dhac maaragtay delay iyo waxaas ay ku keeni kartay tan kalena waxaa waaye waxay maaragtay oo hadda haddii laga dhaafo waxay maaragtay u sahleysaa dadkii safaradoodii ee inuu soo bato maaragtay in dadkii ay niyad u yeeshaan inay safraan oo ay baxaan maaragtay dhaqaale ahaanna way caawineysaa waayo lacag baa kaga bixi jirtay oo markii looga baahdo maaragtay ama markay safar rabaan waa inay soo cadeeyaan marka lacag bay ku isticmaali jireen ama lacag ay bixin jireen so waxyaabaa
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka kanada markana dhinaca ruushka ukrein duulaanka uu ruushka ku qaaday dalka ukrein ayaa waxa u dhammaaday saddex toddobaad ciidamada duulaanka ah ayaa waxay adkeeyeen godoominta magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi ukrein wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushka iyo ukrein waxaa yurub ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
codka aad maqlaysaan saddexdii toddobaad ee u dambeeyey waxa uu caadi ka ahaa dalka ukrain waxaa codka dhawaaqa ah ku xiga gabadh xaadhaysa muraayadaha gurigii ay degganayd oo madfac meel aan ka fogeyn ku dhacay ay la soo daateen waxay cod gaaban ku qaadaysaa heesta qaranka ukrain waanay ooyeysaa ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in dad ka badan saddex milyan oo qof ay ka qaxeen dalkaasi ilaa laba milyan oo qofna waxa ay noqdeen dad ku dhex qaxay dalkooda saraakiisha ukrain waxay iyaguna sheegeen kumanaan kunoo rayid ah inay ku dhinteen duulaanka uu ruushku ku soo qaaday muuqaal laga duubay madaxweynaha ukrain ayuu su-aala ku weydiiyey moscow cusbitaal caruuri ku jirto cusbitaalka haweenku ku umulaan waa maxay ayuu yidhi khatarta goobahaasi ku hayeen dowladda ruushka sagaalkii bishii maarso ayay dowladda ukrain sheegtay inay ciidamada ruushka duqeeyeen labadaasi cusbitaal maalmihii ugu dambeeyey madaafiicdu si darandoori ah ayay ugu soo dhacayeen magaalada kiyef madaxa magaaladaasi oo ka hadlaya muuqbaahiyaha qaranka ukrain ayaa sheegay inay dadka badankiisu iminka maalintii iyo habeenkiiba ku dhuuntaan goobaha dhulka hoostiisa ku yaalla ee ay tareenadu maraan iyaga oo aan haysan biyo iyo cinto ku filan ciidamada ruushku waxa kale oo ay kor u qaadeen dagaalka nafsaaniga ah gaar ahaana magaalo xeebeedka mariubuul ciidamada ruushku toddobaadkan waxay duqeeyeen marin lagu heshiiyey inay dadku ka baxaan sidoo kale waxa ay beegsadeen tareen sidii dad qaxoonti ah qof ayaana ku dhintay weerarkan dadka reer ukrain ee ilaa iminka gaaray poland romania iyo dalalka kale ee yurub waxaa maskaxdooda ka guuxaya qalbiyadoodana ku sawiran muuqaaladii argagaxa lahaa ee ay soo arkeen ehelkii iyo saaxiibadii kaga dhintay dagaalka iyo qoysaska weli kala maqan rajo ayaa iftiin yar soo bixisay shuruudo badan ayay ukrain usoo dabacday ma u muuqataa in xabad joojin lagu guulaysan karo su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid haa way u badan tahay in xabad joojin ay dhacdo oo la gaaro markaad eegto sida ay uga kala warameen dhinacyadii wadaxaajoodka u socday ruushka iyo ukraine tani intuu dagaalka bilowday mar ay maanta ka rajo wanaagsan yihiin ma ay jirto labada dhinacba waxay ku kala tilmaameen in guulo laga gaaray wadahadalka dhanka ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrof wuxuu sheegay in ay hadda ukraine xaqiiqadii fahantay si waaqiciyan ana ay arinka u abbaartay wuxuuna tilmaamay in ukraine ay ka tanaasuli doonto in ay ka mid noqoto gashan buurta nato dhanka kale madaxweynaha ukraine valadimir zelenski wuxuu sheegay in rushia ay siyaabo kale ugu damaano qaadi doonaan amnigeeda hase yeeshee ee kamid noqoshihii ama kubiiridii ururka nato weli ay meesheedii kasii socon doonto ruushka horey wuxuu uga dalbaday ukraine uu ku gorgortamay kula gorgortamay ukraine in ay aqoonsato labadii gobol ee dhowaan uu isaga u aqoonsaday inay madax banaan yihiin ee bariga ukraine ku yaalay iyo in ay ixtiraamto siyaadada qaran ee ruushka marka la eego ee karameya haddaba waxaa halkaa kasoo dhexbaxaya marka la isku geeyo in arinkani shuruudahan kale ee ruushkana ay waxa weyn ku raadsanayaan ukrainena iyaduna madax banaanideeda in ay badbaadiso ay dan u tahay afhayeenka wasaaradda difaaca mareykanka john kerby ayaa hore u sheegay in mareykanku u diray gantaalada lagaga hortago diyaaradaha dagaalka ukraine poland ayaa iyadu dooneysay in ay diyaaradaha dagaalka ee miig sagaal iyo labaatan ay ku wareejisay ukraine laakiin waa inay dhammaan dalalka xubnaha ka ah neeto ogolaadaan dadaal weyn ayay yurub iyo reer galbeedkuba ugu jiraan inay caawiyaan ukraine laakiin awoodda milatari ee ruushku aad ayay uga badan tahay ta ukraine cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
dhinaca kalena maxkamadda cadaaladda adduunka i c j ee qaramada midoobey u qaabilsan ayaa go-aanka gaarista khilaafka u dhexeeya dowladaha ruushka waxa ay ku amartay in dalka ruushka uu joojiyo dagaalada ama howlgalka militare uu ka wado dalka ukraine warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli inkastoo go-aanada ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j ay yihiin kuwo dhaqangala haddana ma jirto waddo toos ah oo ay ku dhaqangelin karto go-aankaasi iyadoo marar aan badnayn horey go-aanadii uga soo baxay maxkamadda ay iska dhaga tireen dalalka qaarkood ruushka waa in uu si deg dega u hakiyaa howlgallada militari ee uu ka bilaabay dhulka ukraine afar iyo labaatankii februaayo ee sanadkan garsoorayaasha maxkamadda i c j ayaa sidaasi ku dhawaaqay waxay intaasi ku dareen in ruushka uu sidoo kale ka dhabeeyo in ciidamada kale ee ay taageerayaan aysan sii wadin howlgalka militari ee ruushka uu hogaaminayo sida maxkamaddu ay sheegtayba ukraine waxa ay dacwadeeda u gudbisay maxkamadda i c j wax yar kadib markii uu bilowday duulaanka ruushka afar iyo labaatankii februari iyadoo sheegtay in waxa moscow ay ku doodeyso ee ah in ay tallaabadan u qaaday si ay uga hortagto xasuuq ka dhaca bariga ukraine ay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn marka laga soo tago ka doodista sababaha duulaanka ukraine waxaa kaloo ay codsatay tallaabooyin deg deg ah oo kumeel gaar ah oo ka dhana ruushka si loo joojiyo rabshadaha ka hor inta aan kiiska si buuxda loo dhagaysan codsigaasi ayay maxkamaddu oggolaatay intii lagu guda jiray dhagaysiga horaantii bishan ukraine waxa ay sheegtay inaysan jirin halis xasuuq ah oo ka jirta bariga ukraine iyo in heshiiskii qaramada midoobay ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii labada dalba ay saxiixeen uusan oggolayn duulaan si looga hortago dhinac ciidamada dowladda ukraine ayaa gobolka dombas ee bariga ukraine kula dagaalamayay kooxaha gooni ugoosadka ah ee uu ruushku taageero tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa diiday sheegashada moscow ee ah xasuuq kasta oo lagu hayo dadka ku hadla afka ruushka sida ay sheegtay garsooraha maxkamadda ruushka ayaa sheegay in aysan ka qaybgelin dhagaysiga i c j oo sidoo kale loo yaqaano maxkamadda cadaaladda adduunka iyadoo la eegayo caqligalnimada muuqata ee dacwadda waxa ay markii dambe gudbisay dukumenti qoraal ah oo ay ku doodayso in maxkamaddu aysan soo rogin wax tallaabo ah madaxweynaha dalka ukraine valadimir selenski ayaa arbacadii soo dhoweeyey go-aanka maxkamadda i c j ee ku saabsan tallaabooyinka deg dega ah isaga oo ku tilmaamay guul dhammaystiran kiiskeeda ka dhanka ah ruushka amarka i c j waa mid waafaqsan sharciga caalamiga ah ruushku waa in uu si deg dega ugu hoggaansamaa in layska indhatiro amarka ayaa sidoo kale go-doomin doona ruushka selenski ayaa sidaasi ku yiri bartiisa twitter-ka iyadoo akhrinaysa xukunka arbacadii garsooraha maxkamadda juan donok waxa ay sheegtay in maxkamaddu ay aada uga walaacsan tahay adeegsiga xoogga ku salaysan ee ruushka ee dalka ukraine taas oo kor u qaadaysa arrimo aada halis ugu ah sharciga caalamiga ah ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo warbixintaasi nooga soo diray dalka ingiriiska markana dhinacii suugaanta heestaasi dhegeyna kusoo dhacaysa ayaana u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo